waayahay waayahay waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa barnaamijka ila daadiinaysaa zahra cabdi axmed zahra warqadda ugu horreysa maadaa soo qabta masaaniga ibraahim haddaan soo qabto warqadda koowaad waxay nooga timid aabe cabdilla cabdiraxmaan hooye xabiibo xiirey dhammaan reer xasan xiirey iyo habaryar muraayad dhaqane cabdulaahi hooye luul aadan xuseen abaayo ayaana khalaf abaayo faa'iza khalaf abaayo caashe axmed cismaan ayaan axmed cismaan muxudiin axmed cismaan nasro mukhtaar maxamed abshir axmed cismaan faa'iza cabdulaahi cismaan aamine cabdulaahi cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi ayaa la yidhi ibraahimow oo ah reer cabdilla cabdiraxmaan jamaal axmed cismaan mulki cabdilla cabdiraxmaan saamiye jamaal axmed iyo dhammaan ehel iyo qaraababa inta tahniyadaasi ku xusan waxa ay tahniyad hawada u marinayaan arooska doctor cabdulle cabdiraxmaan iyo aroosada shariifo cumar cilmi uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ducada waa xaggiina ayaa la yidhi waxaan leenahay arooskaasi kala kulmaa farxad bashbash iyo barooqo eebana ubad kheyr qaba heedan kala siiyo zahra dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray suldaan ibraahim nuux iyo axmed nuux maxamuud nuux iyo qoryow nuux iyo bilow nuux hooyo xalimo maxamed sheekh cabdi iyo xuseen cumar nuux iyo cali cumar nuux cabdimahad cumar nuux iyo cabdiqaadir cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux iyo waxay idhahdeen ambasador ismaaciil cumar nuux iyo kamas faarax bare iyo injineer borow iyo mustafe adab iyo qadar suugow salaad iyo waxa ay yidhaahdeen dhuux axmed xuseen iyo cadooy cumar nuux iyo garane cabdi nuux iyo zahre shuuriye guure iyo waxay yidhahdeen qureysha macalin aadan iyo nuurto macalin aadan iyo cabdulaahi maxamuud nuux iyo axmed cabdi nuux iyo nuur cabdi nuux iyo bashey sahal iyo dhammaanba reer cumar nuux iyo dhammaan reer nuux xuseen waxaana dadkaasi ay kala joogaan kenya ethoobiya uganda maraykanka holland sweden waxaana ay jecel yihiin taaniyad aroos inay gaarsiiyaan maxamed xuseen sheekh iyo waxay yidhahdeen sucaad xuseen cumar nuux oo arooskooda uu ka dhacay gaarisa waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin eebbaheedan kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay ee tahniyad dhalasho ayaa gacanteeda ibraahim kusoo dhacday haatanna waxaana lagu bilaabay cabdicasiis maxamed cabdiwahaab maxamed shukri maxamed aadan maxamed xasan maxamed siciid maxamed obokor maxamed iyo cadeey xasan iyo sidoo kale isaaq maxamed nuur dakhare iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud waaba caasha halkaasi iga muuqataye dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan cabdikariim maxamed iyo mary oo wiil uu ugu dhashay starling gobolka virginia ee dalkani maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyay ayaa la yidhi jamaal jamaalow dunida kusoo biirtaye kuwar waa tahay dhinacii heesaha zahrowi haddii aan dhegeystayaasheenna usoo qabanno haye adun baan ku doondoonayaa adun baan ku doonayaa kowdhe haye laba ma gaartaa adun baan ku daawadaayo laba dhimiya waa sidaasi nimco yaasiin iyo cabdi jaamac qaboojiye
adun baan ku doonayaa ee kowdhe adun baan ku daawadaa ee labadhe adagintu igu xidhantee saddexdhe adun baan ku doonayaa ee kowdhe adun baan ku daawadaa ee labadhe adagintu igu xidhantee saddexdhe dulqadbaan ka rabaa dadaal aniga haye alla deerdana baxse adigu daacadii ahaw alla deerdana baxse adigu daacadii ahaw damashad farax jacayl daway ila dadahe damashad farax jacayl walaad ila dadahe nabcoy ila dadahe
waa tahay codadkii macaana ee nimco yaasiin iyo fanaanka cabdijaamac qaboojiye intaas haddaan kaga gudubno dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa zahro aan aniga kaa qaata kana waxa uu naga soo gaaray ayayu xaliimo maxamuud aadan iyo aabe cabdulaahi oo daahir ducaali iyo hooyo faadumo xaaji nuux jaamac iyo axmed cabdulaahi ow daahir iyo saciid axmed saalax xidig iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen ayaan axmed maxamed yacquub iyo carruurteeda iyo odageeda iyo habaryar aamine xaaji axmed diraac iyo carruurteeda iyo odageeda iyo abti cabdirashiid xaaji axmed xayle iyo waxay yidhahdeen abti saleebaan saalax jaamac xamadi faayiza cabdulaahi ow daahir iyo waxay yidhahdeen roode axmed saalax xidig iyo cali saalax xaaji nuur iyo xaaskiisa iyo faadumo axmed saalax xidig iyo carruurteeda iyo odageeda iyo ayayo caasho maxamuud aadan iyo waxay yidhahdeen yurub ciise samatar iyo maxamed axmed xaaji nuux iyo cabdirasaaq cabdulaahi nuux galad loo yaqaano iyo rooda cabdulaahi ow daahir iyo ugu dambaysta axmed siciid cumar dhammaantoodna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda gaar ahaan maraykanka jarmalka sweden uganda austria ingiriiska iyo somalilan waxaanay jecel yihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan cabdirasaaq axmed saalax xidig iyo shukri xasan xadi oo isku mehersaday magaalada boorama waxaanay leeyihiin meherkiina idin horseeda guur qeyr qaba aamiin ayaa leenahay ibraahimow wakhti badan ayaa warqadan la soo geliyey sida sawirkeeda iiga muuqda waxaa la yidhi gacal iyo sakeeyaba guurkiina lagu farax waa hambalyo aroos haddii aan ku bilaabo waxaa la yidhi hooyo aamine aadan axmed hooyo xaliimo cusmaan keenaan ismaaciil cabdi aadan xabiibo cabdi aadan guuleed cabdi aadan xuseen cabdi aadan maslax cabdi aadan faadimo cabdi aadan anfac cabdi aadan abshir cabdi aadan ikraam cabdi aadan luul aadan cilmi axmed aadan cilmi cabdiraxmaan aadan cilmi xaliimo aadan cilmi cabdiya aadan cilmi dahabo cabdulle ducaale duniye axmed aadan cabdulle axmed aadan cabdifataax waa dad aada u tiro badane intooda haddii bal aan sii eego dhiman waa seynab cabdiraxmaan aadan cabdifataax cabdiraxmaan aadam xaliimo cali xasan asli cali xasan iyo samatar axmed maxamed shiina ayaa la yidhi dhammaan dadkaasi oo kala jooga gobollo kala duwan oo dalkii soomaaliya ee hooyo ah iyo qurbahaba waxay yidhaahdeen annagoo ehel iyo asxaababa magacyadeenna inta halkani ku xusan waxaan tahaniyad kal iyo laaba u diraynaa lamaanaha isdoortay rabbina isugu deeqay waa maxamed cabdi aadan rooble iyo marwadiisa maryam dhool axmed maxamed aqalgalkooduna oo ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya arooska markii la cunaa malaha halkaas loo sii gelbiyey waxay leeyihiin waxaan leenahay guurkiina lagu farax waxaan dhambaalkana ka helaya zahra abshir cumar cabdulaahi iyo faa'iza cumar cabdulaahi iyo xamdi cumar cabdulaahi iyo saciid cumar cabdulaahi cabdifataax macalin nuur qays iyo yuusuf macalin nuur iyo cumar macalin nuur iyo maxamed amiin macalin nuur iyo cabdiweli cabdulaahi maxamed iyo ibraahim macalin nuur maxamed iyo daahir cabdulaahi maxamed iyo maxamed yuusuf macalin aadan iyo maxamed yuusuf macalin xuseen iyo maxamuud yuusuf macalin xuseen muriidi yuusuf macalin aadan iyo deeqa yuusuf macalin aadan iyo waxay yidhahdeen bilaad yuusuf macalin aadan iyo maxamed naasir axmed macalin xuseen iyo nasrudiin yuusuf macalin dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay gaarsiiyaan raxma macalin nuur cusmaan iyo axmed deeq cumar cabdulaahi oo wiil ugu dhasha bay yidhahdeen stockholm waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaan ugu ducaynaynaa inuu eebbo ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay waa sidaasiyo ibraahimow anigiyo adigiyo dhegeystayaashaba waxaan u baahannahay markaan inaan dhinacii heesaha haakaha ka dhahnay maxaad noo haysaa waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa nasiib wacan
furta ay macaata Waxaa hagarna waaya furta ay macaata hadaluu dhamaada ufudeela noqota hadaluu dhamaada ufudeela noqota hadaluu dhamaada ufudeela noqota hadaluu dhamaada heshiiskuna rumooba daayadi jacaylka heshiiskuna rumooba daayadi jacaylkana heshiiskuna rumooba daayadi jacaylkana heshiiskuna rumooba daayadi jacaylkana haruunkeeda tuurta marka timahadaad hadalkaa tidhaahdaba ayay ku leedo hadalkaa tidhaahdaba ayay ku leedo noqotanna leonere haruunkeeda tuurta marka timahadaan hadalkaa tidhaahdaba ayay ku leedo hadalkaa tidhaahdaba ayay ku leedo noqotanna leonere welise waxaa horteeda habka lagu sameeyo si laguugu hagar baxay welise waxaa horteeda habka lagu sameeyo si laguugu hagar baxay anaa waxaan ku hamiyaa labta aan ku haystaa inaan kala helaa ubad hoodiyo nasiib wacan hoodiyo hoodiyo hoodiyo nasiib wacan hoodiyo hoodiyo hoodiyo nasiib wacan anaa waxaan ku hamiyaa labta aan ku haystaa inaan kala helaa ubad hoodiyo nasiib wacan hoodiyo hoodiyo hoodiyo nasiib wacan hoodiyo hoodiyo hoodiyo nasiib wacan
Thank you. waa hagaag intaasi haddaan kaga gudubno ibraahim inta isguursataan u leenahay nasiib wacane dhambaalka gacanteeda kusoo dhacay ibraahim oo haddii aan ku boodo waxaa la yidhi bahda v o a soomaali fadlan noo soo daaya fadlan mar haddii la yidhi ha waxaana ka codsanaynaa weeye waa sidaasi waa yahay waxaa lagu bilaabay dhambaalkan fawziye maxamed iyo faadimo xuseen ibraahim iyo nasre aadan degaaliye ayaan aadan degaaliye samsam aadan degaaliye cabdiwahaab aadan degaale cabdiweli aadan degaale maxamed aadan degaale faysal aadan degaale bashiir aadan degaale cabdulaahi aadan degaale deeqaluul xareed amaal aadan xaashi hindiyo dhaqane xabiibo cabdijiis sulaymaan xasan iyo injineerka ayaa la yidhi xasan shaceeb dhammaan asxaabtaasi waxa ay tahniyad kal iyo laaba u dirayaan arooskaiyo aroosadda ayaan xuseen ayaa la yidhi ibraahim iyo jamaal aadan degaale oo arooskoodu ka dhacay degmada dhadhaab gaar ahaana dhagaxley kam ducadu waa xaggiina ayaa la yidhi ibraahim ayaa filaya inuu u raacin doono waxaan leenahay arooskiina aamiin waxaa noo baaqaysaa hooyo muumina maxamed mursal iyo abti cabdiraxmaan xasan iyo abti maxamuud xasan iyo waxay yidhahdeen faadumo afkuul ibraahim iyo fawziya afkuul ibraahim iyo felis afkuul ibraahim iyo canab afkuul iyo samsam xuseen iyo ladan maxamed afkuul waxa ay joogaan soomaaliya iyo canada waxayna jecel yihiin inay u taaniyadeeyaan profesor mahad afkuul ibraahim iyo faadumo macalin wardheere oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey xasan mahad waxaana ay leeyihiin eebe waxaan ugu baryaynaa inuu noqdo kii soo weynaado oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waa hagaag ibraahim ow haatanna haddii aan bal dhinacii heesaha eego waa dhankeygaan filayaa aayar unbaad igu soo riixaysay fanaanka codka baxsan cawaale aadan iyo heeskii indha caashaq oo is eegayba dhacaashaq ya ya ubax caashaq iyo indha caashaq iyo adduun wada caashaqa bal aan u ciyaarno
laba aynigood iska eekayo iska aaminaa ammaan mudane inta cashaqoo isku ooyayo isilaashadaa ammaan mudane axdiga dhigteen waad kaystayo aroos galaa ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkay kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaade aroos kala ammaan mudane ubaxu dhino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdiga dhigteen waad kaysayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeyd kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaade aroos kala ammaan mudane ubaxu dhino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoorta ehelku taama aroskooda aqal la seerta dhiga asbaniyo kabad la unka ubax udgoonan lagu daadiya allaylehe ammaan waad istaa heshaa ubaxaylesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi
hagaaga cawaale aadan iyo heestii indhacashaq ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray zahra colonel cabdulaahi xuseen haajir iyo waxay dhahdeen saalax cabdiraxmaan haajir iyo bishaar cabdiraxmaan haajir iyo farxaan cabdiraxmaan haajir iyo aabe xaaji cabdiraxmaan sheekh haajir iyo waxay dhahdeen aabe sheekh xasan sheekh haajir iyo aabe sheekh nuux sheekh dhaqane dhammaan dadkaasina waxay taanid u dirayaan cabdiwadar axmed sheekh xaajir khadiija xuseen xasan oo wiil ugu dhashay dheeka waa deegaanka soomaalida etoobiya wiilkaasina waxaa loo bixiyey cumar waxay leeyihiin cumarow soo barbaar ayaan ku leenahay noqo kii waalidkii iyo dalkiisaba anfaca waa tahniyad aroos mar kale ibraahimow aabe cabdilla cabdiraxmaan hooye xabiibe xiirey dhammaan reer xiirey xasan habaryar muraayad dhaqane cabdille hooye luul aadan xuseen abaayo ayaan khalaf abaayo faa'iisa khalaf abaayo caashe axmed cusmaan ayaan axmed cusmaan muxudiin axmed cusmaan nasro mukhtaar maxamed abshir axmed cusmaan faa'iise cabdulaahi cusmaan aamine cabdulaahi cabdiraxmaan dhammaan reer cabdille cabdiraxmaan jamaal axmed cusmaan waa wariyahayaga mulki cabdille cabdiraxmaan samiyo jamaal axmed waa saamiye jamaal axmed iyo dhammaan ehelkiiyo qaraabadaba waxa ay tahniyad hawada u marinayaan doctor cabdulqaadir cabdille cabdiraxmaan iyo aroosadoo ah shariifo cumar cilmi oo labaatankii bishani may aynu ku guda jirno aad buu arooskani u dhow yahay xilligiise jimcihii lasoo dhaafay ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ayaa la yidhi guurkiina guur kheyr aqalgalkiinana midkii loo aayo dhambaalkana waxa uu ku bilowday annagoo kale ah aabba kooshin axmed nuur iyo hooyo maryan maxamed warsame iyo zahro kooshin axmed nuur iyo safiyo kooshin axmed nuur iyo maxamed sheekh cabdi muuse iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa faadumo khaliif xaaji iyo shamso sheekh cabdi muuse iyo yaasiin sheekh cabdi muuse iyo xaaskiisa faadumo kooshin axmed nuur iyo waxay yidhahdeen xasan sheekh cabdi muuse iyo xaaskiisa farxaan warsame iyo dhammaanba reer sheekh muuse tarey xaashim xaaji barakow iyo xaaskiisa iyo jaamac buule jaamac farasle waa wariyaheena waxay jecel yihiin dhammaanba dadkaasi oo kala jooga maraykanka magaalooyinka toronto edmonton iyo calgary ee canada in ay hambalyo gaarsiiyaan axmed kooshin axmed nuur iyo waxay yidhahdeen aamine cali gaaxnuug oo arooskooda uu ka dhacay magaalada toronto oo ay leeyihiin arooskiina kala kulmaan nolol raaxo badan ee banaheyda kala siiyo ubad keyr qaba dhambaalka nazaar wuxuu naga soo gaaray hooyo jamaad diiriye iyo miss robert jerman iyo marwo xaaji saciid iyo sacdiye jumcaale iyo nimco iidleh jihaan muuse iyo mahado cabdulaahi igraan duraan iyo deeqo maxamed warsame ayaan cartan nimco maxamed iyo waxay yidhahdeen warsame baashi iyo faadumo cabdinuur iyo zahre maxamed ibraahim iyo dhammaan shaqaalaha iyo maamulka hope early education center ee columbus ohio waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdikaafi yuusuf aadan iyo maryan jaamac xaashi oo wiil ugu dhashay colombus ohio wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed kaafi yuusuf waxaa sidoo kale ay taaniya taa lamida u dirayaan dhammaantood keef bashiir maxamed iyo cabdiraxmaan xaashi diriye oo gabarh ugu dhalatay iyana colombus ohio gabadhaasi oo loo bixiyey safiya cabdiraxmaan waxaana ay leeyihiin wiilkaasi iyo gabadhaasiba soo barbaara allaha idinka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo waalidkoodba anfaca aamiin ayaan leenahay ibraahimow tahniyad aan filayo taasi inay lamaan tahay ayaa haatanna gacanteeda ku soo dhacday waxaana lagu bilaabay oo dhambaalkaasi uu ka yimid hooyo muxube cismaan cilmi hooye shams cismaan cilmi hooye raxmo cismaan cilmi hooye asli cismaan cilmi hooye nasre cismaan cilmi hooye xabiibo cabdikariim calas hooyo sahro cabdikariim calas abti farax cismaan cilmi abti cali abti cali guraase abti maxamed cismaan cali baashe maxamed hooyo baar guuleed anise axmed cumar kowsar daahir maxamed sulub yuusuf aadan farxiye yuusuf aadan beello yuusuf aadan hodan yuusuf aadan raxme yuusuf aadan dhammaan reer yuusuf aadan ayaa la yiri iyo aabe cabdikariim calas cabdulaahi cabdikariim jaamac cabdikariim yaasiin cabdikariim dhammaan reer cabdikariim calas oo iyagoo iyo sidoo kale reer jaamac shire xaashi dhoore waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan cabdikaafi yuusuf aadan iyo marwadiisa maryam jaamac xaashi oo wiil uu ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkani maraykanka waxaa dhammaan asxaabtaasi iyo ehelkaasi ay u dirayaan tahniyad midaasi la mida oo wiilkaasi cabdikaafi uu dhalay ee maxamed cabdikaafi mid lamid ay u dirayaan gabadha la yidhaahdo keef bashiir maxamed iyo saygeeda cabdiraxmaan xaashi diriye ooy gabare ugu dhalatay isla magaalada colombos ee gobolka ohio gabadhaasina waxaa loo bixiyey safiya cabdiraxmaan xaashi safiya yarey iyo maxamed yare oo isku gobol ku dhasheen filayo isku xillina inay dhasheen waxaan leenahay soo barbaara noqday kuwii dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba anfaca waa tahay ibraahimow in badan ayaad heesihii bal xaggayga usoo riixday adiga bal haddaan haatan midaan si gaara kuugu soo dirqaya maxaad dhihi lahayd waa dirqis dantoo i reebta maahee nasiibkuu i diida maahee dadaalka hiraysan maayo
qofkaasi waa dhameeye war dadaalkaba ya dadaalka yaraysan maayo ha dahab lumay nimba si u doondoon codkii siciid xasan siciid tom ee aan hawada dhalisan
dadaalka yaraysan maayo dadaalka yaraysan maayo derman noolahoodhan doonay derman noolahoodhan doonay darna meel kuraaqaadawaysaa derman noolahoodhan doonay derman noolahoodhan doonay darna meel kuraaqaadawaysaa nimba dahablumaysi u doondo nimba dahablumaysi u doondo nimba dahablumaysi u doonto nimba dahablumaysi u doonto qurux dawiyo macaani haddana fuluhu ka jiraayo qurux dawiyo macaani haddana fuluhu ka jiraayo miragi waranka u daruura miragi waranka u daruura ragi waranka u daruura ragi waranka u daruura derman noolahoodhan doonay derman noolahoodhan doonay dana meel quraaqaada weysaa derman noolahoodhan doonay derman noolahoodhan doonay dana meel quraaqaada weysaa nimba dahablumaysi u doondo nimba dahablumaysi u doondo nimba dahablumaysi u doondo nimba dahablumaysi u doondo